ku bilownay waxaa soo xoogeysanaya khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulka galmudug oo ku kala aragti duwan hirgelinta heshiiska bishii maarj ay galeen galmudug iyo ehel sunna waljamaac haddaba guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo maanta shir jira-id ku qabtay magaalada cadaado ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid lasoo dhoodhoobay wariyaha v o eda ee gobolka uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray mardhow inkastoo madaxda galmudug ay kolkii hore u muuqdeen kuwo ku wada qanacsan waddada loo marayo heshiiska ahlu sunna haddana waxaa durbo soo ifbaxay khilaaf ka dhex jira xubnaha sare ee maamulka kuwa oo ku kala qaybsamay meelmarinta heshiiskii labada dhinac ay kol hore wada galeen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay in bulshada galmudug ay saluug ka muujiyeen hanaanka waxqaybta loo maray islamarkaana dadka badankii ay shaki geliyeen jiritaanka galmudug runtii waa waa isu wada baahan yihiin waana dad wada dhashay laakiin waxa aan la qaadan karina waxay tahay ummadda tan in loo cadaalo fali waayo oo sidii wax loo qaybsanayay iyo maaragtay iyo dastuurkooda lagala tashan waayo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey ayaa daaha ka rogay jiritaanka khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka dhex jira kaasi oo yimid kadib heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada iyo sanatarada ka tirsan galmudug oo dowladda ku jiro madaxda sare dowladda wasiirada dowladda federaalka beesha caalamka ummadda caqliga leh reer galmudug dhammaantood in maaragtay si dhaba aayaha galmudug looga fakero si saxana khilaaf khilaafyada jira waxa jiro in looga shaqeeyo laisugu maaragtay yimaado laga shaqeeyo cali gacal casir ayaa bulshada saluugsan hanaankii loo maray waxqaybsiga xildhibaanada laysku dhafay ugu baaqay in ay cadaado yimaadaan waxaan leenahay cid kasta oo kunseen muujinaysay oo heshiiskii ahlu sunna lala galay kunseen ka muujinaysay ama ka xumeeday sida wax loo qaybiyey ama ka xumeeday maaragtay dastuurka sida loo dhigay ama ka xumeeday maaragtay wax kasta oo meeshaas ka dhacay inay soo xaadiraan madaxdooda halkaan ay joogtaa inay magaalada cadaada kusoo xaadiraan waajibaadkoona ay gutaan golaha wasiirada ee reer galmudugna iyaguna waa inay soo xaadiraan uma baahna qof wax la orda iyo iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay koox wax la oroda uma baahna madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tilmaamay inaysan aqbali doonin qodobadii lagu meelmariyey degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana aqbali doonin dastuur aanan tala ku lahayn waxaana aqbali doonin muddo aanan tala ku lahayn waxaana aqbali doonin xildhibaano baawur sheerinkii galmudug lagu dhisay baawur sheerin ayan ku fadhiya waxaana aqbali doonin maaragtay in xarunta baarlamaanka galmudug oo cadaado oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha galmudugba ay ballan qaadeen in laga leexdo dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inaanu jirin wax khilaafa oo xilligan ka dhex taagan madaxda dowlad goboleedka galmudug haddaynan ahay dhaqankeennii soomaaliyeed oo madaxda soomaaliyeed in badan oo kamid ay kusoo xarimeen dalkan haddayna ahayn taas annagu maba jiraan leenaha khilaaf waxa layidhaha ma jiro waxa weeye dastuurkii waa la mideeyey xildhibaanadii waa la mideeyey waxaan ku cadaynayaa in tan iyo heshiiskii jabuuti markii lasoo galay in madaxweyne ku-xigeenka oo goobjoogka ah heshiiskii jabuuti lagu soo saxiixay ilaa soomaaliyana lagu saxiixay laguna dhamaystiray xarunta caasimada galmudug ay goobjoog ka ahaayeen dowladda dhexe iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda galmudug ugu sarreysa waxaan ogsoonahay afartii afartii guddi ee guddigii mideynta dastuurka guddigii mideynta baarlamaanka guddigii mideynta isku dhafka ciidamada in uu daah furay maxamed xaashi caribey oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug sidaas la ajligeed marka waxaad moodaa arrimaha ay ka dhibsan yihiin awood qaybsigii baarlamanteeriga xubnihii ugu badan inuu ka qaatay ayna ka dhigeen dana shakhsiyadeed khilaafka siyaasadeed ee galmudug ayaa salka ku haya hanaanka waxqaybsiga xildhibaanadii dhowaan laysku dhafay ee dowlad goboleedka galmudug iyo meelmarinta dastuurka dowlad goboleedka galmudug kaasi oo madaxda dowlad goboleedku ay ku kala qaybsameen muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay khilaafka galmudug iyo colaadda ka oogan tukaraq ee u dhexeysa somalilan iyo puntland maxamed colaad xasan ayaa arrimahaasi kuwo kaleba ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye
adeerow khilaafkaas horta runtii in la buunbuuniyo hadda aniga waa waxaan isleeyahay lama gaarin weli khilaaf waa jiraa laakiin waxaan isleenahay weli waa khilaaf la xakamayn karo haddii dhinacyadu u dabcaan in xal la helo annaga dowladda kumeel gaarka ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laga rabaa inay la shaqayso dhinacyadaas oo ay kala shaqayso in si fiican loo dhammaystiro heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti laguna saxeexay xarunta madaxtooyada soomaaliya bishii march marka waxaan jecelnahay inaan waxbaan bilownay howlaan bilownay laakiin nasiib daro waxaad moodaa hawshii aan bilownay inay xoogaa dib u noqotay maadaama dhinacyadii la rabay inay heshiiskan ka qayb galaan oo isu jiidjiidno ay ka tageen magaalada dadaal dambaan samayn doonaa insha allah inay isu yimaadaan dadaalkaasaan rabnaa marka inaan uga miro dhalino in heshiiskaas ay ay ay si ay meel u wada geeyaan iyagu gudahooda heshiiyaan heshiiska marka hore raalli ay ku wada ahaayeen waa wada gaareen oo waatay waatii laisugu tega dhuusamareeb waxa hadda laysku hayay khilaafkan dib usoo cusboonaysiy maxay yihiin maxay isku hayaa ma awood qaybsigaa laysku hayaa ma tirada xildhibaanada laysku hayaa wasaaraddaadu maxay kala socotaa khilaafka waxa salka u ah wallahi adeerow arrinkan asaga markii aan go-aansanay inaan dhinacyada u yeerno o dhegaysano xal ka dhex raadinaba waxaan ka bilowno horta inaan ogaano waxa laysku hayaa waxay yihiin arrimaha laysku hayaa waa dastuur waa miisaanka xildhibaanada cusub oo baarlamaanka kusoo biiray waa iyo arrimo noocaas oo la xiriira marka kolla uun waxaan isleenahay ka wasaarad ahaan ama anigu ka mas-uuliyad ahaan ama ragga saaxiibaday oo wasaaradda jooga waxaan isleenahay arrimaha hadda jira haddaan la adkeyn oo dhinacyada la rabo inay xalka gaaraan oo aysan adkeyn wax adag maaha runtiina waa ka xunnahay aada iyo aadaan uga xunnahay inay hawshii oo noo bilaabatay ay ka dareeraan oo qolan dhuusmareeb aado qolan cadaado aado marka fursaddan anoo ka faa'iidaysanayo waxaan jeclaan lahaa in mas-uuliyiinta galmudug oo dhinac walba leh ay usoo laabtaan xalka iyo xaqiiqada ay u baahan yihiin inay kusoo noqdaan galmudug mas-uuliyiinteedii idinkaa ah dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay inay arrinkaas gacan ka bixiso annagu maantana press conference aan qabanaynaa xiriir waraaqaana waan la sameynaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa inay u dheganuglaadaan inay u dheganuglaadaan xal in la helo waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo wasiirka arrimaha gudaha tahay waxaa soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay laba u kala jabeen oo dhinac ka mida ay ku dhawaaqeen inay ka go-een dhinacii kale ee madaxa shabaab hore uu xukumayay wararkaa ma idin soo gaareen wallaahi maxamedow waxyar aan macluumaadkaaga ku daray wasaaradda arrimaha gudaha hadda jirtaa amniga kama shaqayso amniga oo wax allaale iyo wixii aparatiskii oo oo amniga lagu sugi lahaay o dhan la xiriir oo boliiskiina oo nabad sugu dilo waxay ku wareegeen wasaaradda amniga marka waxaan u dhaafi lahaa saaxiibkii ducaale oo wasiirka amniga ah inaad marka wareyso waa gartay waxaa kaloo jira arrinta ku saabsan somalilan iyo puntland madaxweynaha baaq buu ka soo saaray ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay welina colaadii way taagan tahay oo duufaan iyo dhibaato iyo roobabna way socdaan oo dadkii maaragtay iminkaba laga baqayaa kuwo kale cusub oo jidka kusoo jira wax qorshe ah oo dowladda uga yaala colaada halkaa jirta haddii beesha caalamka loo qayldhaamin lahaa oo la dhihi lahaa maaragtay dhexgala haddii idinku aada odayaasha dhaqanka u diri lahaydeen wax qorshooho oo idinkaga yaala
maxamedow arrinkaas runtii aniguna codkayga waa ku daray haddana waa ku darayaa dadkaas soomaaliyeed oo deriska oo laga yaabo meesha hadda colaada ay xasaradu ka taagan tahay waxa joogoo ku dhimanayaaba inay reero uun gaara u badan yihiin waktigan hadda ah waxaan dhihi lahaa mas-uuliyiinta somaliland iyo mas-uuliyiinta puntland inay xoogaa arrinkaas qabowga iyo taxadarka uu u baahan yahay ay ku galaan colaadaasna la joojiyo annagu ka wasaarad federaal ahaan runtii si soomaalinimo ah oo hoos ahaan ogahay in arrinkaas loo gaaray dhinacyada loogu baaqay laguna adkeeyey in xasaradaas la joojiyo waxaanan rajeyneynaa labada dhinac inay gartaan waxaa labadaa maamul danta u ah iyo dadkoodaba carqaladda iyo xasaradda hadda meesha ka taaganna ay joojiyaan intita hortooda waa gartay haddaan haddaad dhinaca masiibooyinka waka wax nooga sheegto duufaanadan iyo daadadkan iyo miisaan culus oo soomaalida dowladdeeda aanay qaadi karin baa dul saaran maxaa ilaayo hadda rajo aad ka qabtaan in beesha caalamku soo gurmato oo dadka maaragtay garab la siiyo oo dhibaatada laga hortago wallaahi adeerow gurmadkaasu dhinaca dowladda soomaaliya iyo dhinaca hay-adahaba waa bilowday runtii waxa hadda la sameeyey iyo deeqda la bixiyey wax kaafiya baahida dadka biyaha ku dhex jira oo labada weli say u kala darnaadaanba ka dhacay fatahaadaha ka dhacay waxaanse isleeyahay wixii tabar ahaa dowladda soomaalidu lacagay ku deeqday lacagtaas waxaa loogu qeybiyey degaanadii fatahaaduhu ay ku dhaceen sidii uun layslahaa waa u kala daran yihiin hay-ado badan oo oo ama dowliya ama ama ama qaramada midoobiyahuna waa markii koowaad oo loodgaraynayna barnaamijkaanay noo yimaadeen iyaga laftoodu xaqiiqatan hawl fiican ay qabteen laakiin runtu waxay tahay maxamedow arrinkan waa soo noqnoqday abaaruhu waa soo noqnoqdeen fataaduhu waa soo noqnoqdeen waxaad moodaa waa waktigii laga fekeri lahaa waxaan soo noqnoqday markay soo noqdaan oo dambe wixii laga yeeli lahaa runtii istraatiji laga sameeyo iyadana tan hadda jirtana waa uun ku dadaalaynaa anugu hadda kismaayaan jiray shalay wasiiro iyo iyo xildhibaano badanna waa isla soconay wax yaroo lacagahoo deeqaho wasaaradda wasaaradahaas iyo xildhibaanadaas ay ka qaadeen dowladda dowladda federaalka deeq ay bixisay aan geenay marka waa un waa la wadwadaa runtii laakiin marna hadda meesha arrimuhu joogaan si ballaaran oo waafiyahoo ku filan dadkii dhibaatooyinku gaareen wax looma gaarsiin runtii maxamed waa cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya u warramayey maxamed cabdi waa maxamed colaad xasan raalli ahaada dhegeystayaale ayuu u warramayay halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington